halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v od si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin axada oo toddoba-iyo labaatan ay tahay bisha sebteembar sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaa saaka iyo caalamka idaacadda idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi sandheere
waxaa laga hadlayay maanta goolasha cusub amba waxaa la yidhaha sustainable development goals oo shan iyo tobanka sanee soo socda la rabo in waddan walba oo adduunka ka mida waddamada soo koraya ay hirgeliyaan kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam xadliye cumar oo hadal ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay magaalada new york waxaaad kaloo maqli doontaan madaxweynaha iiraan oo dalbaday in baaris lagu sameeyo shilkii maalinkii khamiistii ka dhacay dhulka barakeysan ee sacuudiga falanqayn ku saabsan mooshinkii madaxweynaha laga keenay haddana lalaalay marka horese warkii dunida
malaayiin dad ah ayaa dib ugu duulay dalalkii ay ka yimaadeen maalinkii ugu dambeysay ee gudashada xajka sannadkan markii ay guteen iyada oo tirada dhimashadana ay sii korortay oo ay gaartay toddoba boqol lixdan iyo sagaal qof wasiirka caafimaadka ee sacuudiga khaalid al filih ayaa waxa uu sheegay sabtidii shalay ahayd in sagaal boqol soddon iyo afar qof ay ku dhaawacmeen isbuurashadii ka dhacday xarunta mara waa dhulka barakeysan ee maka iyada oo iiraanna ay tiro gaaraysa boqol soddon iyo qof boqol soddon iyo lix qof ay uga dhinteen xajka oo ah muwaadiniinteeda taasoo ah dalkii ay uga dhinteen dadkii ugu badnaa halkaasi khasaarihii ka dhacay t v-ga gudaha ee dalka iiraan ayaa waxa uu sheegay in ambasadarkii hore waddankaasi u fadhihi jiray dalka lebnaan uu ka mid yahay tirada dadka ah ee la la-yahay oo gaaraysa saddex boqol oo qof oo reer iiraana sida lagu sheegay warka tehraan waxa ay eedeysay sacuudiga ah in uu galay dembi ayayna sheegtay islamarkaasina uusan lahayn awoodda maareynta iyadoo iiraanna ay dalbanayso tillaabo sharci waafaqsan in la qaado iyo in ay la tigsanayaan maxkamadda dembiyada ee caalamiga arrintan waxaa iiraan hogaamiyaasheedu ay sheegeen in boqortooyada sacuudiga aysan u qalmin inay maareyso kulan intaasi dad la-eg ay isugu imaanayaan oo sannad kastaba dad ay ku dhimanayaan
sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu ka walwalsan yahay dadaalka ururka isis ugu jiro inuu joogis xoog badan ku yeesho dalka afghanistan sarkaalka ayaa hadalkan sheegay maalin kadib markii qaramada midoobey ay soo saartay warbixin ka hadlaysa in ururka mintidka ahi uu joogis ku yeelanayo dalkaasi afghanistan warbixintan oo ay qortay kooxda dusha amaba dabagalka ku haysa ururka alqaacida ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dadka ah iyo kooxaha dalkaasi ka jira sida cad u sheeganaya beernugeelka ay ururka isis u hayaani ay aada u sii kordhayaan dalka afghanistan gudihiisa warbixinta waxaa kaloo xustay in xooga amniga ee afghanistan ay ku qiyaaseen tirada dadka niyadda kala jira ururka isis ee daalibaan ka tirsanay in iyaduna ay korusii kacayso
isagoo taagan gobolkii maraykanka lagu aas aasay ee philadelphia bob francis ayaa wuxuu u jeediyey dadkii ka soo qaybgalay kulankii maanteeto in dadka soo galootiga ah ee maraykanka jooga gaar ahaana kuwa kasoo jeeda latiin america ee haysta madhabta katholiga in ay la tacaalaan dhibta haysata oo ay u gegsadaan isdhexgalka bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan gaar ahaana kuwa ciriiriga ay sii galaysa ayuu yidri waxay aaminsan yihiin hadalkan ugu muhiimsan ee uu jeediyey markii kulankaasi ee dadkaasi kasoo qayb galeen master francis waxa uu ku hadlayay luuqadda isbaanishka ee dadkaasi ay ku hadlaan
subax wanaagsan mar kale dhegeysta halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington waxaa inoo soo socda warar ku saabsan shirka golaha guud ee qaramada midoobey oo madaxda caalamku ay kaga hadleen yoolal cusub oo dhinaca horumarinta oo ay dunidu dhigatay kuwaas oo shan iyo tobanka sane soo socda la fulin doono hase yeeshee warbixin ku saabsan shilkii xajka ka dhacay madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa sida warkabaad ku maqlayseen hadalkii uu ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobey inta badan kaga hadlay in baadhis lagu sameeya waxa keenay shilkii toddobada boqol dadka kor u dhaafaya ay ku dhinteen saare cabdi axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa xaqiiqdii ruuxaani sida uu ugu celiyey ugana hadlay arrinka shilkii ka dhacay xajka markii uu joogay shirka guud ee golaha amniga ee qaramada midoobay ee looga hadlayay horumarka waxay ahayd calaamad aysa tahraan hoos ugu dhigaynin dhaleeceynteeda ay u jeedinayso dalka ay ishayaan ee sacuudi arabiya labada dal ee iiraan iyo sacuudiga ayaa mid walbaba wuxuu isu arkaa inuu yahay hoggaanka dunida muslimka hadalkii uu shalay ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee tursigiisu uu yahay boqol sagaashan iyo saddex madaxweynaha dalkaasi iiraan ruuxaani waxa uu afka ku ballaariyey doonista iiraan ee ah in baaritaan lagu sameeyo dhacdadan ایرانیان در منا در روز پنجشنبه رخداد مراتب تسلیت خود را به خانواده هایی که در سوگ در گذشتگان این مصیبت ازادار شده اند waxaa sababay shilkan iyo kuwo kale oo la mida oo ka dhacay xajka sannadkan waxaan ku qeexi lahaa kuwo wadna qabad leh isagoo la hadlayay wariyaasha ka hor kulanka inta aysan yeelanin xogayaha guud ee xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john kerry wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan maxamed javad zariif ayaa waxa uu ku celceliyey inay doonayaan in shirka guud ay isugu imaanayaan madaxda caalamka ay uga hadlaan masiibadii ka dhacday sacuudi arabiya boqortooyada sacuudi arabiya ayaa jimcihii waxa ay soo jeedisay in dadka xujayda ah ay iska dhaga tireen sharciyadii horey loogu sii dejiyey boqorka sacuudiga boqor salmaan ayaa waxa uu dalbaday in lagu sameeyo dib u eegis qorshaha xajka iyadoo wasiirka caafimaadka khaalid alfallih uu sheegay inay jiri doonaan baaritaano la sameynayo dowladda iiraan ayaa dhowr jeer waxa ay muujisay caradeeda dhimashada boqol soddon iyo kow muwaadiniina oo iyagu uga dhintay shilkii ka dhacay xajka master ruuxaani ayaa waxa uu soo jeediyey jimcihii in masiibadan ay sal u ahayd sida uu filayo ciidamada tababarada ee sacuudiga ay u dirayaan yaman si ay ula dagaalamaan xuurtiyiinta ay taageerayaan iiraan iyadoo taasina ay horeyba u dhaleeceysay tahraan laba asbuuc ka hor boqol iyo toban qof ayaa waxa ay ku dhimatay sagxadda hoose ee masjidka maka markaasi oo uu ku soo dumay wiish halkaasi looga shaqaynayey madaxweyne ruuxaani ayaa waxa uu ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay maalinkii shalay ahaayee sabtida ay yeesheen in shirkii taariikhiga ahaa ee nukliyerka iiraan uu ahaa mid u dhexeeyey heshiiskiisa iiraan iyo dalalka kale ah maraykanka britain faransiiska jarmalka ruushka iyo shiinaha wuxuuna sheegay in iskaashi heer gobol iyo mid caalamiya ay ku jirtay heshiiskaasi iyadoo uu sheegay inaysan ka marnayn ilaalinta xerada khayraadka deegaanka aad iyo aad bay umahadsan tahay zahre cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo koobaysay
waa hagaag subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda madaxweynaha dalka shiinaha shi jinbin ayaa sabtidii shalay ahayd shirka qaramada midoobay ka shaaciyey in xukuumaddiisu ay sameyn doonto sanduuq kaalmo dhaqaale ah kaas oo lagu bilaabi doono lacag dhan laba bilyan oo dollar kaalmadan ayaa la siin doonaa dalalka soo koraya si ay uga guul keenaan waxaa loogu yeero global sustainable development oo socon doona muddo shan iyo toban sannadooda oo sannadaha soo socda maxamed cabdisandheere ayaa noo haya
mahadsanid zahra madaxweynaha shiinaha master shin ayaa shirmadaxeedkii horumarka la joogteyn karo ee dunida ee afka qalaad lagu yidhi global sustainable development ka sheegay in dalkiisu uu samayn doono sanduuq lagu maalgeliyo dalalka soo koraya shiinuhu wuxuu sii wadayaa inuu kordhiyo maalgelinta uu ku samaynayo dalalka dhinaca horumarka ugu hooseeya iyadoo yoolku yahay in lacagtaasi la gaadhsiiyo labiyo toban bilyan oo dollar marka la gaadho sannadka laba kun iyo soddonka ayuu yidhi madaxweyne shii ayaa sidoo kale sheegay in dalalka qaarkood dulsaarka deymaha laga cafin doono waxaana uu yidhi shiinuhu wuxuu dhaafi doonaa deynta dheeriga ah ee amaahaha la dul saari lahaa kuwaas oo la iska rabay buu yidhi dhammaadka sannadkan laguna gabi lahaa dalalka dhaqaalaha ugu hooseeya kuwa aan xeebaha lahayn iyo jasiiradaha yaryar xubnaha golaha guud oo ka kooban boqol saddex iyo sagaashan dal ayaa jimcihii shalay qaatay ajende lagula dagaalamayo saboolnimada sinaan la-aanta iyo isbeddelka cimilada arrintaasi oo soo afjartay dood muddo dheer soo socotay dalalka shirkaysi ugu yimid ayaa ku heshiiyey toddobiyo toban qodob waa toddobiyo toban qodob oo la doonayo in dal walba uu hirgeliyo si horumar loo gaadho xogeeyaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa qodobadaasi ku sheegay waxa la iska doonayo in laga qabto horumarka dhinaca dadka iyo deegaankaba madaxweynaha shiinaha shi jinping ayaa sheegay in cadaaladda uu ka hormarin doono danta uu dal ahaan leeyahay waxau yihi mustaqbalka soo socda shiinuhu wuxuu sii wadayaa inuu qaado waddada habboon ee cadaaladda iyo danta isagoo cadaaladda ka hormarin doona dantiisa islamarkaasna dalalka kale kala qeyb qaadanaya dadaalka horumarka dhaqaale ee la doonayo xilliga ka dambeeya laba kun iyo shan iyo tobanka booqashadii ugu horreysay ee master shin uu ku yimaado dalka maraykanka ayaa waxa uu kula kulmay madaxweynaha maraykanka barack obama iyagoo kulmay jimcihii ayaa waxay labaduba dabool ka qaadeen tallaabooyin cusub oo lagu fulinayo wacadkii ay horey u mareen ahaa inay dhimayaan qiiqa ay hawada ku sii daayaan kulankii sabtidii shalay ee golaha guud ee qaramada midoobey ayaa madaxweynaha shiinuhu uu sheegay in dalkiisu uu samayn doono xarun lagu kaydiyo aqoonta horumarka taas oo dalalku ay ku wadaagi doonaan sida ugu wanaagsan ee wax loo sameeyo shiinuhu waxa uu soo jeedinayaa dood ku saabsan sidii loo aasaasi lahaa tamarta internetka ee caalamiga ah si loo fududeeyo dadaalada baahida korontada nooceeda laga dhaliyo waxyaabaha aan hawada wasakhaynin aad baad umahadsan tahay maxamed cabdisandheere ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya weli arrimaha shirkaasi golaha guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york ayaan ku guda jirnaya wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliya cumar ayaa isna dhankiisa khudbad waxa uu ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay isagoo ka hadlay yeelashada cusub waa yoolka cusub ee dunida aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal isagoo ka hadlay yeelasho cusub ee dunida ka dhigay waxaa loogu yeeray global sustainable development khadka telefoonka ee new york ayaa wuxuu ugu waramay maxamed cabdisandheere wasiirku ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahiyo hadalkii golaha guud uu ka jeediyey
waxaa laga hadlayay maanta goolasha cusub amba waxaa la yidhaha sustainable development goals oo shan iyo tobanka sane soo socda la rabo in wadan walba oo adduunka ka mida wadamada soo koraya ay ka taaba qaadaan oo ay hirgeliyaan adduunkao dhanna wuu isku wada raacay boqol iyo siddeetan waddan baa jooga intuba waa wa waa la isku wada raacay waxayna bedeli doonaan kuwii la odhan jiray millennium development goalka oo socday labaatankii sane ee u dambeeyey waan gartay haddaynu kii hore eegno millennium development goalskii maxaa laga yidhi ma la gaadhay yoolashiisi wadamo badan baa gaadhay waxaa kamida wadamada gaadhay wadanka etoobiya waxaa kamida wadamo kaleo afrikaana oo ruanda ka mid tahay waxaa gaadhay south africa waxaa gaadhay wadamo badan inagu waxay u eg tahay inaynu ka ka yar boodnay kuwa kuwa soo socdana kuwa soo socda aad baanu ugu hanweynahay aad baanu ugu tala jirnaa dadka soomaalida iyo civil society-ga iyo dawladda iyo dumarka iyo cid walba inay gacanta is wada qabsato weeyaan oo oo sidii loo hirgelin lahaa laga shaqeeyo waayo waxa ku jira ayatiinka familiga iyo ayatiinka caruurta iyo ayatiinka waddanka iyo sidii caafimaad loo heli lahaa tacliin loo heli lahaa haddii ilaahay kuu roon yahay loo heli lahaa maalgal maalgashi waddanka waan gartay in la gaadho yoolashaas marka laga cabir qaato kii millennium development goolka waddamada gaadhay waa maxay waxa uu oggolaaday kaabayaasha waxay doonaan ha ahaadaan ee ka cusub ee soo socdana lagaba maarmaanka u ah si loo gaadhi karo waxa uu oggolaaday waxa ugu horreeya waxa weeye dawladdu inay siiso aragti gaara oo ay ka shaqayso oy tidhaahdo annaga dadkayaga caafimaad baan u rabnaa dadkayaga iskuullaan u rabnaa dadkayaga maalgashi baan ayaan ayaan u rabnaa bulshadana lagu lagu hanuuniyo oo loo sheego oo lagu caawiyo sidii loo gaadhi lahaa goolasha waayo waa muhiim in mataqaanaa shan iyo tobanka sane ee soo socda aynu soo gaadhno halka dadka kala marayaan amba deriskeena ha ahaado amba wadamada kale ha ahaato waan gartay amnigu kaalinteebuu ku leeyahay waayo markaad eegto etoobiya iyo ruwaandooda iminka xustay xilliyo dhow ka hor dagaallaa ka socday dowladdu gacan biray ku qabatay mucaarad iyo wixii la dagaalamayey waa labada dowladoodba taasaa dadka qaar yidhaahdaan fursad ba u siisay in ay horumarkan ku tallaabsadaan taasoo kale sidee bay soomaaliya uga dhaqangeli kartaa amnigu waa waxa ugu muhiimsan hadduuna amni jirin wixii kale dhibaatay noqonaysaa sida lagu sameeyo hadda maanta amni wuu jiraa soomaaliya weli dhibaatooyin yaryar baa jira nimanka xadjirka oo dhulkay haysteen oo dhan waa laga qaaday magaalada muqdisho waa waa nabadgelyo magaalooyinka kale ee waddanku waa nabadgelyo beledweyne waa nabadgelyo kismaayo waa nabadgelyo amnigu waa in waa in aada un looga sii shaqeeyaa maaha waxayaan keliya amnigu lagu soo afjari karo laakiin halkaan joognay afar sano ka hor iyo halkaan maanta joognaa waa wax kala waa wax aada u kala duwan shiinuhu wuxuu ballan qaaday lacag aada u badan oo uu ku kaalmaynayo yoolkan cusub ee dunidu dhigatay maxaa laga yidhi arrintaa soomaaliya se kaalin mu ku leedahay soomaaliya waxay kala mid tahay wadamada kale wixii lagu kaalmaynayaba yoolasha cusub ee la hadda maanta laysku raacay ee berito la dhammayn doono isku raacooda annagu kolley waxaan nahay kuwa ugu horeeya ee u baahan yoolashan inaan gaadhno waxaan nahay kuwa kuwii hore aan waxba ka qabanin waxaan nahay kuwii kusoo dhex jiray waxaan la yidhahaa conflictka waxaan nahay dad conflictka kasoo baxaya iyo fragilityga amba jaleecuna uu inagu badan yahay marka wixii wale kaalmo timaadaba inaan qaybteenna ka helaa waa muhiim ma jiraan waddamo berigii hore horumarsanaa haddaynu qaaradda afrika eegno tusaale ahaan waqooyiga afrika oo kadib dhacay inay yoolkan waa kii lasoo dhaafay millennium developmentka inay gaadhaan ha way suurtoobi kartaa waayo adduunku wuu wuu isbedelay dhibaatooyinkuna way sii bateen wax wax waxqabashaduna way badatay labadu way way iswada ag socdaan marka waxa weeye wadamadii hore aan u gaadhin ina inay gaadhaan hadda way u eg tahay maanta waxa weeyaan soomaaliya waxay kasoo baxaysaa dhibaato iyo iyo iyo cadownimo loo geysanayay dadkeega iyo dalkeega iyo diinteeda kuwo kalena way sii gelayaan baa laga yaabaa marka annaga waxaa noo yaala wakti fiican fursad fiican baan haysanaa sidii aan mataqaanaa uga gudbi lahayn halkaan marayno oo aan mataqaanaa u gudbi lahayn marxalad dadkeena iyo carruurteenna iyo dumarkeena aan wax u qaban kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliye cumar oo khadka teleefoonka new york uu ugu warramayey maxamed cabdi sandheere halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidaad idaacadahaygii shalayba ku maqasheen guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jahwaari ayaa war-saxaafadeed soo saaray ku sheegay in lasoo afjaray mooshinkii laga keenay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud loona gudbayo wadahadal lagu xallin doono waxyaabaha mooshinkaasi ku qoran xildhibaanadii mooshinka keenay way ka hor yimaadeen go'aanka guddoomiyaha iyagoo sheegay inaysan ka noqon doonin go'aankoodaasi halka xildhibaano kalena ay go'aanka soo dhoweeyeen haddaba go'aankii jawaari xaaladda muxuu ku soo kordhin karaa mana soo afjari karaa murankii siyaasadeed ee dhowaanahan jiray arrimahaasi ayaa saare cabdi axmed ay ka waraysatay brofeor liibaan cabdulaahi cigaal oo ka tirsan jaamacadda george mason ee gobolka virginia ee ku taala duleedka magaalada washington
v o a arrintan waxyaabo badan awal waxay ahayd wadahadal anigu waxaan qabaa shaksiyan in arrintan ay gabaj kasii dhacayso maadaama warqadda xilligan soo baxday ay aysan marnaba aysan ku saxiixnayn labadii guddi ee wadahadalka dhex marahayay go-aankoodii waayo waxaa la doonayaa markii warfadan oo kale ay soo baxdo oo guddoonka uu soo soo saaro in saxiixii guddiyadii isor fadhiisanahaya oo ka wada hadlahayay inay ku caddeeyaan go-aankan soo baxay inay dhab tahay iyo in kale waxa weye warqadan unbaa soo baxday warqadanna waxay tilmaamaysaa in xal durbadiiba uu guddoonka gaaray oo ah in lasoo afjaray mooshinkii iyo in shir dambe laisugu imaan doono wadahadal loo bedeli doono motion waa garta taasina waxa weeye waxay keenaysaa carqalad kale iyadoona wax caddayna laga hayn guddiyadii ama saxiix ha noqoto ama ama warqad ku lifaaqan magacyadooda caddaynaysa in go-aankan loo wada dhayn waa gartay rofesor waxaa jirta laakiin xildhibaano iyagu ee ka mid ahaa kuwii ka keenay mooshinka madaxweynaha oo sheegay in magacyadooda laga been abuurtay xildhibaano kale ayaa diiday oo waxa ay leeyihiin in, eh, go-aanka haatan uu war-saxaafadeedka ku soo saaray guddoonka baarlamaanka waxaa lagu macnayn karaa midaanan ku qanceynin oo qaarkood ayaa warbaahinta la hadlay marka dhinacyadaasi dhinacii isku dhinaca ahaayee madaxweynaha ka dhanka ahaa laftirkooda maxay u dhimaysaa inay kala aragti duwan yihiin oo qaar ay leeyihiin waa ka noqonay qaarna ay leeyihiin weli halkii baan taagana horta haddii si aan u fiirino waxa weeye xalka waxaa lala raadinaya waa intii soo oogtay dacwada Eh, maaragtay qiyaamadan qaran tilmaamaysay weye waxaa xalka laga raadinaya ma aha inta dhanka madaxweynaha dhankeeda difaacaya ama u janjeerta intaasna waxaa la doonaya waxay ahayd sidaan hore u dhigay hadalka eh, caddayn in laga hayo go-aankan uu guddoonka soo saaray inay ku wada dhammaystiran yihiin guddigii ay u magacoodeen oo wadahadalka ugu jiray kow talabaad waxaa meesha ka maqan waxa weeye eh, eh, xildhibaanadan hadda qaarkood waxay ku andacoonayaan inaysan wadahadalka dambe ee oktoobar toddobadeeda loo qabtay in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha xildhibaanada guddoonka baarlamaanka inay wada fadhiistaan oo lagu xaliya arrintaas inay ka bid- ka biyo diidan yihiin inay soo fadhiistaan oo xalkaas iyagana mid ka noqdaan marka aniga waxaan qabaa waxa weeye eh, guddoonka warqadii ka soo baxay baa xanaf hor leh meesha kusoo kordhiyey waa gartay Eh, bal haddaad eegto eh, wax raada ma ku yeelanaya marka xaraftaasi howlihii habsimo u socodka dowladda iyo xildhibaanadii oo awal laga yaabo in qaarkood dhexdooda khilaaf uu jiray eh, qaar ay kala gogo-ayeen haddayba isku guruub ahaayeen maxaa howlihii dowladda uu arrintaasi ku yeelan karaa ee raad Eh, arrimaha dowladda raad buu ku yeelanayaa maadaama uu sida uu u qoray guddoonka baarlamaanka warqadii in dib u dhac fara badan ay ku yimaadeen howlihii la qaban lahaa wixii ka bilowday sebtembar sagaalkeedii oo la doonayo in arrintan lasoo afjaro dabcan waxa weeye marka la rabo in eh, wax la soo ogahayo amaba dacwadan oo kale lasoo ogahayo saddex meelood oo meel waa inay soo ogaan dacwada taasina waxay markii hore uu guddoonka uu aqbalay inuu qabto oo caddaynaysa in saddex meeloodoo meel ay soo dhammaystirtay arrintan ayada ah marka waxaan qabaa weli taasi waxay ku noqonaysaa maaragtay eh, caqabad horu socodka eh, baarlamaanka go-aamadu ka gaari lahaa eh, arrimaha kale marka dambe oo kalfadhiga toddobaadoo lasoo noqon doono waa gartay ma kula tahay marka n iyadoo sidaasi ay jirto kulanka bisha oktoobar toddobadeeda lagu sheegay war-saxaafadeedka guddoomiyaha baarlamaanka inuu dhici karo sidaan hadda war ku hayno waxa weeye eh, xildhibaanadii kasoo horjeeday qaarkood inta hormuudka u ahayd waxay go-aan ku gaarahayaan mar dhowna ay leeyihiin saxaafadan kusoo bandhigi doonaa oo ay leeyihiin kamaba qaybgalayna wadahadalka toddobada bisha oktoobar marka iyagii haddiise kasoo qaybgelin amaba ay diidan yihiin go-aanka uu soo qaatay eh, guddoonka uu soo qaatay ama uu kusoo saaray arrintan ayada ah uu ku laalahayo in mooshinkan wadahadal loo bedelahayo iyagoonan wax qancin ah dhankooda ka iman waxaan qabaa waa adag tahay
kaasi wuxuu ahaa brofesor liibaan cabdulaahi cigaal oo ka tirsan jaamacadda george mason ee gobolka virginia oo khadka telefoonka ee isla gobolkaasi ugu waramayey sahra cabdi axmed haatana dhinacii kaalmaha sugaanta bal sahra aan weydiiyey heesta waa tahay fanaan yar oo cod yaroo da' yar ayaana soo qabanayaa la yidhaahdo dalmaryare iyo heeskiisaas
jacaylku muxuu igubay igubayey muxuu geedeer isure isureyey muxuu gooriyo ayaan sidii goodiyo abeys yudaa yudaa yudaa
abeeyey muxuu gowriyo ayaan sidii goodiyo abeeyey si gudaa gudaa gudaa iguu sii hayaan Muxuugaajiyo haraad naftayda u geystayo jirkaygu muxuu isguray muxuu gaajiyo haraad naftayda u geystayo jirkaygu wuxuu isguray maxan gacaloy gacaloy gacaloy darsaa waxaan gacaloy gacaloy gacaloy darta gasinka laquuta iyo awgaa awgaa hurdadii kaban gasinka laquuta iyo awgaa awgaa hurdadii kaban maxan gacaloy gacaloy gacaloy darsa maxan gacaloy gacaloy gacaloy darsa gasinka laquuta iyo awgaa awgaa hurdadii kaban gasinka laquuta iyo awgaa awgaa hurdadii kaban
heestaasi dalmaryare waxay dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii laadhada galabta afartaan maanta mar dambe kulmi doono anigoo maxamed cabdi zahra cabdi iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo subax wanaagsan
jacaylku muxuu igalay igalay muxuu garba duub ixiray ixiray muxuu guuldariya ciil intaa ii geystayo weli weli welina gaariga hayaa jacaylku muxuu igalay igalay muxuu garba duub ixiray ixiray muxuu guuldariya ciil intaa ii geystayo weli weli welina gaariga hayaa Muxuu gudlay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.